bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka toddobaadkan waxa aan kaga hadlaynaa hanaanka loo sameeyo buskudka iyo xalwada qiimaha lagu sameeyo isticmaalka bulshada macmacaanadan gaar ahaan maanta oo kale oo ah maalinta ciidulfidri oo si weyn bulshadu ay si aada u isticmaalaan buskudka iyo xalwada ayay dadku u adeegsadaan soo dhoweynta martida iyaga oo wadaagaya farxadda maalintan ku weyn ummadda muslimiinta waxaan booqanay mid ka mid ah foornooyinka lagu sameeyo buskudka iyo xalwada oo ahayd goob aada u mashquul badan oo uu ka socday diyaar garowga soo dhoweynta ciidulfidriga waxaan kula kulannay milkiilaha foornadan qaar ka mid ah howlwadeennada iyo bulshada u tegay in loo sameeyo macmacaanadan waayahay master combyuter marka hore soo dhawow marka xigtana waxaa warbixin naga siisaa hanaanka ay u shaqeyso foornada buskud duwoy xalwaan haynaa maasha allah alxamdulilah hadda isfa furtay waa haynaa inkastoo awaar iska jir dadka xoogaa waa haysanin awaar iska dhacday dhaqdhaqaaq yar waa iska jiraa hadda waa iska cimanaa shaqa ayaan ku jirnaa xaruntan aad ay u shaqeysaa si fiican u shaqeynaa walaalkii alxamdulilah waa ka biilanaa ijaab waa iska dhiibnaa intii awaarta ka horeysay aadan u cimilaa galabada mil kuleel baadiye oo rooblaanta ka dhacday cash maaha balka baadiga ayaa cunaa xalo faakiisa loo cunaay ninka dhishiisa la cunaa marka saasa iska jirta walkay diyaargaroow ka waran dadka reer jowhar sida ugu diyaargaroobayaan iyo buskut xilo si lagu iibsado heer jowhar waxay ugu diyaargaroobayaan saas ma waa heer baadiyaha ka fiican heer jowhar waxay ugu fiican yihiin heer baadiyaha kisti ninkay haysti ayagana hadda waxay rabaan keela keela inay gataan mooye heer baadiyaha iyo magaalada magaalada hadda heer baadiyaha xoogaa roma aad u dhalaaq badan ayagana waa iska cunayeen dadka daruufaa jirta maume qof walba suuqan laakiin daruufaa danaa jirta dantana laiskuma naca baladiya waxay ku fiican yahay maadaama abaar dhacday oo wixii la gedin karan keeli busi keeli gedanay keeli busi keeli xalo gedanay dhaqdhaqaaqaas aa meesha keeleysaa meesha aa boqol baaf karinaysid laba boqol baaf aa kuu bixiysa oo markaa buraaqa jirtana boqol konton aa bixiysa hadda laba boqol konton laba boqol aa bixiya baxlooya laakiin hadda maadaama iida ay tahay soo dadka magaalada aad mu iibsanayaan aada u iibsanayeen magaalada inkastoo la wada joogo dadka qaarna waa haystaan qaarna ma haystaan okay bal tale laba ruuxo dariska magaalada degan ninna waa qaduya ninna waa dhegaya waa warnanka ma haya marka saas camal waaye baadiya aad aysan kana fiican yihiin busna isku daga backo bacdhacda koo istaambada waa kan kutusaayo wareegaas waaye koona waa ka xalwada ma watan tiyaarta waa kaas noocee mid dheerdheer mid gaagaabka eh oo awoolaafka iyo waxaasaa loo soo bixiya kan herbaadiyaha waxay jecelyihiin dhacbaclacday jecelyihin caadiga dadka magaalada iswareys ay jecel yihiin dhadheerka iyo in iswaray ay jecel yihiin waxaa waaye dadka caloosha la geenaya kan saayeelay ku dhahayin kan dadka maxamed ciidusub iska qaadanayay labaatanka bisha see u bilaabata labaatiyo todobada labaatiyo sideedda labaatiyo sagaalka ugu sii daramo ilaa soddonka cawada soddon bir iidu alla horta meel kale istaaga male meel kale istaaga male ruux ma jirto cawo imaanta qowta hadadaas halka soo galaa maqribka la bedelaa maqribka dadka soo bedelaaya tomeelo saaca subax ay shaqaynaya kii cawada galabta la bedel subaxii soo galaa jiif ma jiro maamulahan aniga waaya maamulka xoogan jaceelo waaya ilaahay kuma darnaana habarfaayo soo dhaweynta qeybaha naagta waaya naagaha waaya dad ini suubiyaan dadna waa duwaan dad noo suubiya dadna waa duwaan dadka hadda nashqadii ay haayaan oo shaqadooda haystaan oo kii kacan fudud shaqaalaha toban iyo lama ruux waaye ninkii fududaan jeclaan oo dhaqaaqaaya fooran waxaa ka shaqeysa toban lama ruux ka shaqeysa lama naaga iyo toban rag xiliyaha iida inta kalena lix ruux laa ka shaqey waxaan ula macaamila hadba shaqaalaha meesha ku soo galo dhaqaalaha hadba kuu soo galo dhaqaalaha hadba si kuu soo galo lewa boqolkiiba marka soddon kuu soo galo soddon shaqaalaha inay uqaybta wareegta waaye boqolkiiba sinteed lana wareejiyo shaqalaha loo qaybiya meesha jeeraa kugu socdo kiraa kugu socoto biyaha kugu soo korontaa kugu socoto ayaa ka dhiibaysa saddexaa loo dhigaa qayb ijaar iyo korontada iyo biyaha qaybna waxaa loo dhigaa qoryo qaybna shaqaalaha waa laba waayahay xaruntan ganacsi goormay furtay oo xaruntan waxay furan tahay laba kun iyo labaatan ku jirnaa laba kun tomiyo saddexdii alla furay laba kun tomiyo saddexdii waa iga gubatay mar anoo iga gubatay alxamdulilah dabkii ilaah iga deeqmeen dadna wax dad laga tagay aniga dabka igala laga tagay dadna darsi anana walaxa la siiyey waxna kama qabo ilaah iga deeq alxamdulilah ilaah siiyey haddaan
waan gartay tan iyo xilliga aad bilowday shaqadan ma samaysay xaruntaada ganacsi isbeddel la taaban karo oo muuqda shaqadeyda alxamdulilah shaqada xarunta kow markaan bilaabay hadda wax badana isbedelay xarunta kow markaan bilaabay aad socod dhaqaalo fiican lagu lahaay laakiin hadda ee markaas dadka burwaaqada soornaa jiray markaasa kiila shan kunaan ku bilaabay haddana kiila toban kun urdisa toban shan isku mid miama markaas qiimaha boqol dool saddex boqol lisarifay saddex boqol iyo afar boqol sahay haddana boqol dool laba milyan sagaal boqol waa lord sokor kiila sokor waxaan gadajirna kun iyo shan boqol haddana hal doolar la tuuruya lacagtaa qiima hadda lacagta qiima male shaqadan allah ka yeelay nasar carigaasha waan kusoo tababartay macalinkii naasir carigaashan ku caasiya maaha marna adooga marna saaxiibkii waayo meesha ayaan ka socon markaa naasir carigaash ayaa isoo tababaray marna saaxiibkii marna adoogay waayo asaan kasoo galan u shaqayn jiray haddaan anaa la shaqaynooya adduunya si kordhisay asaa u shaqaynaya haa xaruma dhaqaala dhaqaalaan aysan hadda dhaqaal helaaya xaruma weynan furlaaya dhaqaal-aan okay mar waxaa jirta business kanoo camal hadda kanoo camal laba qiimaas kala yahay sida nashqadaha camal mujeedaa kanoo camal hal doolay baro waaye kan hal doolay baro waaye kaas hal doolar sisenti waaye kuwa laba doolar waaye xalwada sidoo camal mid laba doolar mid hal doolar bar mid hal doolar sisenti hadba adeeda se wejigii kula gadmaan waa waana subinaa waana gadnaa waana bixinaa waxaa dhan adilaya xataa tafaariqda shacabka kiila kila laba laba kilo oo gadnaa adoo camal soomay kiila xal kibsusi waa lagu siinaa kiila xal kibsusi saas baan gadnaa faa'ida alxamdulilah adee nolomaalda oo qabnaa oo fiican alxamdulilah nimcada ilahi been laga sheegaba haddii khasaar u qabnin ku socolehenbo mar waa gelaysaa marna waa helaysaa sidiis hadda soonfurka hadda soonfurkii hore iidaadilaa nafkaasi kun iyo sidee kun iyo laba boqol aan helay qarashka sanadkii kale arafadii waxaan galay lix boqolaan galay kun iyo laba boqol maraan helay lix boqolaan galay lixda boqolaan kusii cintay xilliga ciidaha marka laga yimaado waqtiyada kale ka waran shaqada xiliyaha iida biilka iyo ijaarka ka helaysaa wax kale ka argamaysta
waayahay caqabado aad la kulantaan ma jirtaa inta aad shaqadan haysaan wax badan la kulmi dad dad xumaa la kulmi dad dabeecad xun naag xun nin xun ayaa la kulmaysa waa sabraysaa oo qasmada meelsha bulshaa joogtaa naagaha naaga isku maaha raggan ragga maaha waa isku dhex qasaysaa ma kii xun kii san inay dhaqdi laga rabaa samaan ku dhaqdi haddii xumaada maxaa dhaqay ewar dambe maxaa baaq waa dire waxaan diraa hambali san cusub sankaan san cusub ilahi nooga dhiga roob ilahi qarqaba na siiya mandhar qarqaba ilahi na siiya abaarta ilahi naga soo reeb dad ilahi noo baahinin ilaahay gacantiisa weyn aan tuugsanno bili aadan inta wax tuugsan lahayn allah subxaana qaadir ana awool ilaah aan talada dhiwani sanadkan iyo kii ka horreeyey maxaa farqi ah oo u dhexeeya keebaa wanaagsan aa isleedahay markay dhaqaalaha kuu soo galaan oo shaqada kuu dhammaata ogaanaysaa hadda dhakaa weli shaqada ku jirta ma ogaa kartid khasaare iyo faaiida ma kale ogaa kartid laakiin marka ku dhammaato ha marka bacdigida ii dhammaato aan ogaa karaa soo dhowo saaxib adoo magacaa ku bilaabaya xuseen maxamed daar ayaa la dhahaa waayahay xuseen maxaa qabataan oo ay shaqadiinu tahay waxaan qabanaa buskudka ayaan samaynaa buskudka ayuu nuuc dheerdheerka buskud makiin buskud istaambo buskud baalobaalow ayuu nuuc xawle xataa waa samaynaa adee xawle xawle boqolsoon xawle baariyo ayuu nuuc waxaana lalawaynayna ma lahaade xawlada iida waxay kala leedahay iida birima iyo suguntay kala tahay
waan gartay bal sharaxaad guud adigoona siinaya sidee loo sameeyaa buskudka buskudka waxaa loo sameeyaa mid kuwa asoo la cajiimin wa- kuwa waa la qasaa markaa la qaso burkaa lagu daraa waa la cajiimaa kadib kadib istaanbaa la saaraa markaasaa balaaga la saaraa kadib aa foornada la gelinaa waayahay ima soo qaadanaa inuu ku bislaado buskudka adiga nusac haddii u badanta nusac oo ku jiraa marmar koo waxaa jirta oo jiidmaa mid mid waxaa jirta oo adiga oo nus sac mid laba sac hal sac qaadanaya jirto siday u kala fududtihiin waa waan gartay ka warran sida uu u socdo diyaar garowga guud diyaargarow hadda socda ok waa foornada siday ku socoto shaqada sida nidaam ay ku socotaa zaa'id weli maanta ciiddaanay ou daran tahay ciidda hore iyo ciiddaan ciiddaanay zaa'id ay tahay foornadii cariiri tahay waxaa keenaayo macaamiisheedaa keenaysa meelaa lagu imaanayna malaha ilaa iyo tuulooyinka maandheere ee tuugaari raqayle meelaa lagu imaanayna malaha cariiri waxaa keenaya taas ilaa iyo qaarna habeenkiiyaan suubinaa qaarna maalintiiyaan suubinaa adiga waxaan soo gelaynaa mar subaxdii dadaa soo galaya laba iyo tobanka waxay ka baxayaan adiga cishaa camal dadkan kuwa kalena waxay soo galayaan cishaa camal ay soo galayaan subaxdii waxay ka baxayaan laba iyo tobanka waan gartay adiga si gaar ah maxaa qaabilsan tahay waxaan qaabilsanaa qaybta dubu waan qaabilsanaa inaan buskudka dubo oon dadku usii kala fududeeyo aan qaabilsanaa inta shaqada dubista aad ku jirtaan maxaa cillad ah oo aad la kulantaan sideese ku xalisaan marmarka qaar cilad waa ku imaanaya buskudka mar dibaa kaaga fag karo mar adiga normaaloo noqonaa mar guduud oo noqonaa mar cadoo noqonaa adiga sidee ku tumaado wixii gubta waa magnaa wixii kale oo adiga oo oo xoogaa yar dadka qaar waxaa jirta dad oo adiga oo wax iimag ku dhaaya dadna waxa waa adiga wixiina waa qaadanaynayo ku dhaayaan dadka sida u kale naxariis badan yihiin waa haa buskudka gudaha ku jira albaabka inaa furtid waa waa kala wareejinay buskudka dhinac haddoo kusoo guduto dhinaca kale waa wareejinay oo soo catiyahay markaasoo gudud soo noqonaa asdhan aa isu soo wada raacaa markaasaa soo bixinay buskudka ugu fiican oo dadka ay jecel yihiin midkan oo makiinta iyo midka oo baalbaalowga iyo midka istaambada ay dadka jecel yihiin
marka maalmaha kale iyo maalinta ciidda loo diyaargarooba maxaa farq u dhexeeya waxaa farqi u dhexeeya maalinta ciidda waa yoomul farax waa mooho dadka dhan waa wada faraxsan yihiin cunug walba gurigoo kasoo baxaa guri kale u aadaa waxa dadka ay buskudka u samaysanayaan saas waa waayahay caqabado aad la kulantaan ma jirtaa inta aad shaqadan haysaan maya wax caqabad oo culays oo la kulanna ma laha shaqadiina si nadiif ay noo ay noo baxdaa dadka waa iska dhig badanyihiin adi laakiin adiga waa iska dhaqnaa dadka sidaan u qa- u aragna u qaabilnaa xilliga ciidaha marka laga yimaado ee waqhtiyada kale ka waran shaqada maalmaha ciidda ahayn adiga adiga dadka magaaladan u shaqaynaa maalmaha laakiin oo ciidda ay soo dhawaato oo ciidda la galo ilaa iyo tuulooyinka u shaqaynaa meel laga umaanayna malaha foornada waan gartay maxay tahay nooca xalwo ee ay dadku jecel yihiin badi ay isticmaalaan xawlada badanaan ee dadka ay jecel yihiin waxa waaye midaan oo subaga xawlada subaga iyo sixinta ay dadka jecel yihiin haddii dhan ma isticmaalno xawlada waxaa ugu yar qiimaheeda micnaha oo sameyska ada shan boqol afar boqol adi xawlada mid toban iyo laba kiilo lix ee siddeed kiilo toban iyo lix kiilo ay kala tahay sida ay u kala ee u kala badan tahay maaragtay ee lacagteedana u kala badan tahay buskudkana aasasana ee sidoo kale mid toban iyo shan aan sameynaa midka makiintana hal doolaraan sameynaa haye soo dhowow halkan maxaa u timid asalaamu calaykum anigoo ah ciidda farxaddeeda u imid laba kiilo biskut oo ciyaalkan u samaystay waxaan ku darayaa qarfiyo heel ukun sokor iyo bur oon kusoo dhawaynayn dadka farxadda oo noo imaahay maalinta ciidda hadduu alla yiraaho maalinta ciidda ugu talagalay dadka iyo imaanayo inaan kusoo dhaweeyo ilmaha farxadooda inaan ku raajisho maalinta ciidda ah buskudkas iyo xawladaas aa muhiim ah in dadka lagu soo dhaweeyo wax kalo lama isticmaalabo maalinta farxadeed waayo si fiican waxaa aad u jecel dadweynaha dhan macalciyaalka habraha subaxda ciidda qaxwo loo diyaariya dadka lagu soo dhaweynaya inta kale waa nu iska allaa buskudka ugu wanaagsan oo farxadda leh oo kombyuutar oo sameeyo aan jeclahay shuushuumoogoo kale buskudka ilaahdo kura balballaarka ah midka dhadheerka ah intaasaa jeclahay xawladan waxaan jeclahay xawlo subaga si fiican saliid cadayda iyo waa laga fiican yahay sixintaa wanaagsan cunugii markaas siisad iyo dadweynaha markaas kaa qaataan hataa maasha allah si fiicanay kugu duceynayen sixintaa si fiican loo jeclaya buskudka xawlada aa si fiican iskugu fiican yihiin
aragtida adama iskale in soo sameeya mise caruurta iskale maya caruurtaa u sameeya aniga ma leeyihiin caruurtaa farxadooda kusoo dhaweeyaa mid walba waa waa ujeed ciid walba maasha allah haddau alla noo dhiibi waa samaysanaa soo dhowaado magaca ku bilaabaya maxaa qabiilsan tahay raacish muuse cumar oo dhisooda foornada kumbiyuutar oo qaybsan xeebta banaanka waxaan ka gadaa dadka dhanacsiga oo meelahaas kumaa baadiyaa island oo bur wadan aan ka gadaa banaanka qaybsanahay bus tarqiisa xawladana waa kastaada adi maqyaastas waa badan tahay iska badan tahay dadka malaayada oo joorjoor iyo dadka baadiyaash adi waa isku dhex jirtaa waa isku dhex jiraanbo malkalbixir way imaadaan qaar waa lagu suubaya qaarna way dhigtaan unkoo diyaar ay dhadinayeen buskudka nooca ugu badan dadka ay jecel yihiin keeba almatiinta iyo istaambada way kala tahay xawladana cadeel iyo sawd waa way kala tahay
sameed qaana garba anwadisaasay la suubi laa sir aabbeeyay wacdamo iitada daan waan u dhalaay suubis makasaay haa kawar geergirow dadka say u gadanayaan buskudka kawar maasha allah ootay way wanaagsan tahay adi maasha allah dadka way dhaqan yihin waana imaadaan alxamdulilah guud ahaan intaasaan kusoo afeerinaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay hanaanka loo sameeyo buskudka iyo xilwada qiimaha lagu sameeyo intaynu barnaamijkan kiisi xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ciid wanaagsan
Thank you.